subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax khamiisa bisha februarina waa toddobiyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii roornimo halka ay washingtonna ka tahay tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saakana waxaa idiin wadaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda i m f oo sheegtay in dalal gaadhaya boqol dal ay oggolaadeen in soomaaliya deynta laga khafiifiyo marka iminka laga khafiifiyo bisha maaris markay gaadho lacag baa la siin doonaa boqolaal milyana oo la odhan doono wax kaga qabta faqri yaraynta waxaad sidoo kale maqli doontaan tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka oo isu diyaarinaya doorashada gobolka south carolina gabadh indhaha naafa ka ah oo saxaafiyad ah ayaa waayaheeda uga warrantay idaacadda v o a-da waraysi ku saabsan urur dhallinyaro oo ka dhisan magaalada bristol ee dalka britain iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii iyo caalamka
madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in xanuunka ka dilaacay dalka shiinaha ee coronavirus aanu saamayn badan oo khatar leh ku yeelan doonin maraykanka dhexdiisa trump ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad kaga warramay waxa maamul ahaan ay ka qabanayaan xanuunkan oo kumanaan kun oo qof caalamka ku dhacay laakiin ilaa iminka saamayn yar ku yeeshay maraykanka dowladda iyo hay-adaha caafimaadka waxa ay sheegeen in xanuunkani si deg deg ah uu isbeddel ku keeni karo waxaanu trump sheegay in dowladda maraykanku diyaar u tahay haddii ay xaaladdu xumaato saraakiisha caafimaadka ee maraykanka ayaa sidoo kale xaqiijiyeen ilaa iminka afar iyo toban qof oo maraykan ah laga helay xanuunka laba iyo afartan kalena lagu hayo meel ka baxsan xeebta jabaan markab ay ku dalxiisayeen donald trump waxa uu sheegay inay aada u yar tahay fursadda inuu xanuunku ku dhaco qof jooga gudaha maraykanka tanina ay ka dambaysay buu yidhi sida deg dega ah ee ay dowladdiisu uga shaqaysay oo ay ka mid tahay inay xanibaan in qof aan maraykan ahayn uu dalka ka soo galo shiinaha waxaa kale oo uu sheegay in la xayiray dadka ka soo gelaya talyaaniga iyo kuuriyada koonfureed oo ah labada dal ee xanuunku ku badan yahay marka laga reebo shiinaha oo ah meeshii uu ka soo unkamay madaxweyne donald trump ayaa ka codsaday kongareeska dhaqaale dhan laba dhibic shan bilyan oo lagula tacaalo xanuunka haddii loo baahdo oo ay xaaladdu isbedesho
nin hubaysnaa ayaa magaalada milwaki gobolka wisconsin ee dalka maraykanka toogasho ku dilay shan qof ka hor intii uuna isagu isdilin goobta ninkani weeraray ayaa lagu magacaabaa molson cours oo ah goob biirta lagu sanceeyo booliiska ayaa ninkan ku sheegay inuu ahaa koobiyo konton jir hase yeeshee magaciisa iyo magacyada dhibanayaashii toona aan weli shaacin iyadoo la sugayo inta qoysaskii ay ka baxeen laga ogeysiinayo macadda in weerarka ay dad ku dhaawacmeen madaxweyne trump ayaa warkan toogashada ku bilaabay shir jaraa'id oo aqalka cad ku qabtay kaasoo uu kaga hadlayey sidii uu maraykanku ugu diyaargaroobi lahaa xanuunka covid ee uu virus ku keeno kaasoo baryahan dhibaato ku haya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala
hay-adda i m f ayaa sheegtay in dalal ka badan boqol oo xubno ka ah hay-adda ay ballan qaadeen inay bixinayaan saddex boqol iyo afar iyo soddon milyan oo qayb ka ah deynta laga khafiifinayo soomaaliya ballanqaadkan ayaa u ogolaanaya soomaaliya inay hesho lacag cusub oo dhaqaalaha dalka lagu kaabo haddaba faahfaahinta arrintan ayaa wariyaha v o a da ridwaan xaaji cabdi magaalada london waxa uu ka waraystay brofesor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka canada
arrintani wax weyn ayay uga dhigan tahay soomaaliya sidii maalintii hore aynu sheegnay ee ay ka hadleen ay yidhaahdeen khafiifintii waa loo samaynayaa dalka soomaaliya waxaa la filaya laba arrimood inay dhacaan midi waxay ahayd inay dowladdu soo gudbiso barnaamij lagu yaraynayo faqriga oo masala ka mid taha waxbarashada caafimaadka inay barnaamijkeeda soo gudbiso oo mid a iyo talabaad oo ah in waxoogaagii ururay ee dhinaca hay-aduhu ku lahaayeen sida i m f t oo kale gaar ahaan qaybteeda international development agency-ga oo iyagu aan saamixi karin oo wadamo ma aha iyadoo waa agencies ma saamixi karaan in la bixiyo wixii ururay in la bixiyo dee lacag ma haysta soomaaliya ee markaa waxay noqotay inay wadamo kale ay u soo ururiyaan lacagtaas oo ay kaga bixiyaan tiina markaa way dhacday sidaa darteed bisha maarij ee soo socota waxaa lagu dhawaaqin doonaa in qaybtii hore ee khafiifintu ay suuro gashay oo ay heli karaan hadda lacag aan daynahayn iyo lacag daynaba oo lagu bilaabo barnaamijyo lagu yaranayo faqriga waa gartay marka ma waxay ka dhigan tahay in dowladda soomaaliya ay heli doonto maalgelinta ay u baahato si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaalaha ama waxyaabaha kale u baahan maalgelinta haa laakiin waa laba tallaabo tallaabada hore waxa weeyaan marka iminka laga khafiifiyo bisha maarij markay gaadho lacag baa la siin doonaa boqolaal milyana oo la odhan doono wax kaga qabta faqri yaraynta waayo waxa loo jeedo oo dhanbaba barnaamijkani soddon iyo sagaal waddan buu shuqul ku lahaa saddex waddanunbaa dhinnaa oo ah suudaan iyo eritrea iyo soomaaliya marka adduunku wuu doonaya inuu lacagta ka dhaafo laakiin waxaa la doonaya in la hubiyo in wixii loogu talagalay oo ah in uu faqriga la yareeyo inay barnaamijkii fuliyaan marka lacagtaa marka hore la siin sanad baa la daba joogi haddii sanadkaa ay iskuuladii ku bilaabaan oo ay caafimaadka wax kaga qabtaan oo arrimo kale oo xagga shaqaa abuuridda ay bilaabaan dabeetana si rasmi ayaa sanadka dambe waxoo dhanba looga dhaafi doonaa haddii laha yidhaahdo way tahay su-aasha ugu muhiimsan waxaa waaye aan ku weydiinayo professor de shuruudaha ku xiran in la khafiifiyo deymaha lagu leeyahay soomaaliya mararka qaarkood arrimaha siyaasadda laftirkooda qayb ayay ka tahay oo waa la socotaa in hadda maamulada dalka ka jira iyo dowladda sidii loogu talagalay aanay u shaqayn marka arintaas ma laga yaabaa inay mustaqbalka caqabad noqoto haddii aanay dowladdu waxba ka qaban
haa kolley iyo kolley waxyaalahaasi asiku shuqla oo dhan haddaanad ka qaban dee faqrigii ma yarayn kartid waayo goboladii waa in waxbarashada laftogeygii barnaamijkeedi la gaadhsiiyaa waa in caafimaadkeedi la gaadhsiiyaa waa in haddii magaranaysa shaqo la abuuraya ay gaadhaa haddii markaa iyaga laftooga aanay isla soconin oo waxdooda qabanaynin dabcan way gaadhaysa lacagtan hore la sii daynayo ma saamaynayso waa la sii dayn lacagtan hore laakiin lacagtaa wixii lagu qabto iyo sidaa ay u wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe bay ku xidhnaanaysaa inay qaadan karaan dayn xoog leh inay qaadan karaan magaranaysa lacag kaloo la siin karo oo lagu dhisi karo markaa dekedihii iyo jidadkii si loo abuuro baacmishari xoog leh oo gaar ahaan iyaga etoobiya ka dhex bilaabma si loo sameeyo hadalkaasina waxa uu dambeeyey profesor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada ridwaan xaji cabdi ayuu waramayey waraysigaasi oo dhegaystayaal muuqaalana waxa aad ka daawan kartaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a barnaamijka qubanaha
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sagaal iyo labaatanka bishan oo ku beegan sabtida saha dambe ah ayaa waxaa doorasha ay ka dhacaysaa gobolka south carolina ee koonfurta maraykanka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden ayaa hadda ku horeeya ra'yi ururinta dadweynaha hase yeeshee waxaa jira tartamayaal kale oo dadaal dheeraad ah ka wada gobolkaasi warbixintan waxaa noo diyaariyey wariyaha v oda chris simkins waxaase soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil garet macdaniel waxa uu doonayaa inuu kor u qaado taageerada tartame bete betijeg macdaniel arrintan keli kuma ahaa shaqaalaha ololayaasha kale ayaa iyaguna goobta jooga macdaniel waa uu garanayaa in dad badan oo ka soo jeeda koonfurta carolina aanay taageeraynin butejeg laakiin waxa uu rumaysan yahay in butejeg uu hayo fariin dadka madow soo jiidanaysa isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi barnaamijkiisa meel weyn ayay kaga jiraan dadka madoobay qorshihiisa waxaa ku jira ka hortagga cadaalad darrada iyo maalgelinta dadka madow butejeg ayaa la daaladhacaya inuu soo jiito dadka madow gaar ahaan kuwa gobolka koonfurta carolina gobolkan badi dadka madow ayaa ku badan gaar ahaan kuwa da'da weyne waxa ay taageersan yihiin joe biden oo soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii obama tony memiger waxa uu taageeraa biden waxaan rumaysanahay inuu baiden uu dadka u fiican yahay waxaan rumaysanahay inuu ka wanaagsanaanayo ka hadda xafiiska jooga kalsooni ayaan ku qabaa senatarka laga soo doorto massachusetts elizabeth warren iyo ka gobolka vermont berni sandres ayaa iyaguna ku tartamaya codka bulshada madow hase yeeshee biden ayaa kaga horeeya dadka da'da yar sida barayaanta maxwell ayaa doonaysa tartame ka adkaan kara donald trump waxa ayna tidhi donald trump waxa uu noqday sidii tusbax furtay waxa uu baneeyey wax walba qof walba waxa horyaalla cunsuriyad qof walba waxaa horyaalla faquuq marka hadda waxaa jira dagaal dhinaca damiirka ah oo dalka sugaya madaxweyne donald trump wuu iska diidaa inuu cunsur yahay waxaana uu ku dadaalay inuu kordhiyo taageerayaashiisa bulshada madow bishii oktoobar waxa uu booqday jaamacadda benedict oo ku taalla gobolka koonfurta carolina taas oo ay ardayda madoobey u badan tahay booqashadiisii khudbad uu jeediyey hadalladan ayaa ka mid ahaa noloshayda waxaa iga goonayd inaan ka shaqeeyo cadaaladda iyo fursad ay hesho bulshada madoobi hadal ma hayno ee hawl ayaan haynaa david beti oo aan weli go'aansan cidda uu codaynaya ayaa sheegay in trump aanu u codayn karin hase yeeshee uu taageeri doono tartame isaga ka tarjumaya waxa aanu yidhi waxaan eegayaa tartamaha ay ajandahooda meesha sare kaga jiraan arrimaha sida isbeddelka cimilada deegaanka iyo dhaqaalaha kaas ayaan dooranayaa codka bulshada madoobi aad ayuu muhiim ugu yahay tartamayaasha dimuqraadiga muddo soddon sano ah tartame dimuqraadi ahi weli ma noqon qofka dimuqraadiga u soo hadha isaga oo aan ku guulaysano codka bulshada madow toor show waxa uu ka faallodaa siyaasadda qofkii noqda murashaxa dimuqraadiga waa inuu qanciyaa dadka madow xaqiiqduna waxa ay tahay aan idhaahdo waa inuu qanciyaa dumarka madow ma jiraan koox la ysku hadlayn karo oo iyaga ka badan marka la eego codka gabdhaha madow dadka ka faallooda siyaasadda waxa ay sheegeen qofka iminka ku guulaysta doorashooyinkan hore in uu soo jiidan doono taageerada dadka madow ee dalka oo dhan aad iyo aad buu mahadsanya cabdixaafid cawal ismaaciil oo nala socodsanaya warbixintii wariyaha v o eda chris simkins uu diyaariyey
xamda cabdi waa saxafiyeedka howlgashaha tv-ga badda cas ee magaalada hargeysa xamda waa gabadh aragga naafa ka ah hase yeeshee arrintaasi ma ayna hor joogsan riyadeedii dhinaca horumarka warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha iyaga barkhad maxamed cakule
inkastoo ay aragga naafa ka jaxay umay diidintaasi oo kalsooni darra kumay abuurin laakiin waxa ay ka howlgashaa mid ka mida telefishinada ku yaala magaalada hargeysa waxay ka warantay sida ay u indhabeeshay iyo markii ay indhabeeshay kadib sida ay ugu dadaashay inay qayb ka noqoto dadka waxbartay umanay suurtogelin hadda ka hor in ay bulshada dhexdeeda soo gasho oo ay saamayn ku yeelato gaar ahaan dhinaca shaqada warbaahinta waxaan ku waayay xanuun la ydhaahdo galakooma ayaan araggayga ku waayey alxamdulilah laakiin waan ku faraxsanahay qadarka ilaahay kuu keena inaad ku sabirtaana waa muhiim ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yihi isbiru wa saabiru in allaha maca saabiriin marka alxamdulilah waan ku faraxsanay qadarka ilaahay ugu dambeyntii imika waxaan ahay wariyadka howlgasha telefishinka badcas waxay ku hamiyi jirtay inay kala doorato dhowr arrimood gaar ahaanna dhinaca waxbarasho waa mida waxay jeclayd inay caafimaadka barato duruufaha ku gadaaman ayaa u saamixi waayey in ay himiladaasi qaadato taa beddelkeedana waxay geediga ku furtay hayaankii labaad oo ahaa in ay saxafiyad noqoto taas oo ay ku guulaysatay
labaan jeclaa inaan barto inaan barto caafimaadka iyo inaan barto journalismka marka ii suurtogeli weyday tii caafimaadka inaan barto oo dee qof aragii naafa ka ah ma baran karaa caafimaad waxaan isiri labadaadii hamiimidun ka rumee tii journalismka ayaan saa ku bilaabay inaan barto sidaasaan kaga rumeeyey hamigeyga ugu dambeyntiina sidoo kale waxaa igu dhiirigeliyey inaan barto markaan arkay dadka naafada ah inay kaga jiraan bulshada dhexdeeda boos dambe oo magaranaysa la ilaawo la hagraday hadday noqoto shaqooyinkii hadday noqoto waxbarashadii hadday noqoto maxay heeday bulshadii inay soo dhexgalaanba aanay bulshadiiba ku jirnay ka dambeeyaan ayaa waxay igu kaliftay inaan bulshada caadiga ee magaranaysa laxaadkooda qabta iyo dadka naafada ah inaan u noqdo connection u dhexeeya waxay ku qanacsan tahay xanuunka haleelay ee aragga ka qaaday waxaanay dareersan tahay asaageed ama qaar badan oo filkeeda ah oo naafo kaa aragga gacmaha lugaha ama dhegaha oo aan markaasi bulshada kaalin ku lahayn ee meele lagu ilaaway waxaanay ku riyoonaysaa inay kuwaasi codkooda dadka maqashiiso oo ay soo bandhigto horta alxamdulilah waxaan joogaa t v layga soo dhaweeyey shaqaalaha maamul ilaa magaranaysaa wariyaashoo dhan ilaa guddoomiyaha lay barbar taagan yahay magaranaysaa aanan weli wax caqabadaa kala kulmin ayaan joogaa alxamdulilah laakiin waxaa jirta caqabado yaryar oo aan lasoo kulmo intaan jidka kusoo jiro taasoo ah hadalla aan kala kulmo bulshada oo ay odhanayaan gabadhan weyn dhalaaday siday weriya u noqon kartaa guriga maiska fadhiisisaan iska cibaadaysatay taan runtii waxaan odhan karaa cibaadada waa loo siman yahay indhooliya indhaqababa hamiga iyo higsiga iyo magaranaysa horumarkana waa loo siman yahay ma aha qofku haddii uu laxaadkiisii waayey inuu guriga fadhiistuu nolosha ka dhaco oo gurigooda uu geerida ku sugo hase ahaatee intuu nool yahay de waa laga fiican yahay inuu cabo cabo inuu cabo uu cuno uu seexdo sababta oo ah dee xoolaha un baynu ku naqaanaa inay cabaan ay cunaan ay seexdaan qofka bili-aadanka intuu caqligiisa qabo xarunta madaxtooyada jirhkao dhan laga xukumo waa caqliga intuu caqligiisa haysto nolol kaste iyo magaranaysa heer kaste isaga ayaa isgaadhsiin kara taasina waxay ku xidhan tahay kalsooni xaggiisa ka timaada iyo inuu ilaahay mar walba wakiishu isku xidho khadar maxamed cakuule v o a hargeysa aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamed cakulle oo xamde cabdi ka diyaariyey warbixintaasi
magaalada bristol ee dalka britain waxaa ka jira hay-ad dhallinyarada ka caawisa dhinacyada waxbarashada iyo ciyaaraha si ay uga fogaadaan faldembiyeedyo dhibaato ku haya dhallinyarada soomaalida ee dalka britain ku nool khaliil aadan cabdi waa madaxa ururka bristol horn youth concern ururkan ayaa dadaal ugu jiray sidii dhallinyaradaasi uga jeedin lahaa dhibaatooyinka cabdixaafid cawal ismaaciil ayuu uga warramay ujeeddada ururka iyo waxqabadkooda bulshada soomaalida ayaa aada u kordhay iyagoo ka yimid wadamada wadankii soomaaliya iyo wadamada yuruba marka waxaa kordhay dhalinyarta magaalada degan ee soomaalida marka dhibaatooyinkana way la kordheen ay kamid yihiin mukhaadaraadka dhibaatooyinka ciyaalku iyagu isku sameeyaan dhibaatooyinka iyagu isgaadhsiiyaan amba dadka kale gaadhsiiyaan kor bay u kaceen marka waxay noqotay in maaragtay aanu bulshada u kacno oon ka caawino si aanu dhalinyarta u caawino ooma uga caawino dhibaatada ay wajahayaan in ay hoos u dhac ku yimaado iskuulladii iyo dhibaataha iskuullada kala kulmaan markaas sababtaasaanu ujeedada weynanu sameynay inaanu ka caawino ay noqotay dhalinyarta waa tahay khaliil marka waxyaabaha aada dhalinyarada la qabataan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah dhalinyarta waxaanu ka caawinaa inaanu u sameyno ciyaaraha fudud sida kubadda iyo basketballka aanu u sameyno wiigii shan jeer waxaa kaloo aanu u sameynaa ku saabsan trainino ku saabsan hadday tahay draaga mukhaadaraadka qofka hadduu mukhaadaraadka iibiyo amba cabo dhibaatooyinka gaadhaya muxuu kala kulmi karaa dembi intee leeg mutaysan doona ciqaabta mutaysan doono in ay ka hayaan fikrad haddii ay galaan mukhaadaraadka amba ay cabaan waxaa gaari doonaa amba haddii ay mukhaadaraadka iibiyaan inta dhibaatada ku dhici doonta waxaa gaari doona si ay sharciyada waddanka u fahmaan amba ciqaabta ay mudanayaan inkas inta dhibaato ay gaari doonta ayaan u sharaxnaa marka waxaanu soo keennaa dad ku takhasus leh oo hay-adaha qaabilsan ayaanu soo casuulnaa oo u sharxa dhibaatada ay geysan doon ay ku geysan doonta naftooda iyo mustaqbalkoodaba oo mustaqbal madow ay ku reebi doonto raad aan aan ma garanaysaa dhibaato weyn u keeni karaa oo maaragtay mustaqbalkiisa madow ku sheegi karo haddii uu qofku shaqo tago haddii mustaqbalkiisa o dhan haddii la xidho xadhigga intuu mutaysan doonaa xadhig intee leeg wa waa tahay marka khaliilow ma la shaqaysaan waalidiinta iyo mas-uuliyiinta masaajidada sida imaamyada oo kale horta hawshani maba hirgasheen haddaan waalidku nala shaqeyn waalidka ayaa nala shaqeeya oo waalidiin badan baa nala shaqeysa waalidka carruurtooda noo keena waalidkaa nala soo hadla waalidku waa lafdhabarta hawsha aanu qabanayno marka waalidka waa iyaga ayaa maaragtay mar walba aanu xidhiir la leenahay joogto ah iyaga ayaa nala soo xidhiira iyagaa nala shaqeeya iyagaa mutatawaciinka ah hawsha aanu qabanayno oo waktigooda geliya oo nala jooga masaajid o dhan ba waan la shaqeynaa waa tahay kale baakistaanta markaa xidhiir wanaagsan baan la leena oo ciyaalka iyaga ayaa imika hadda xitaa barnaamij baan dhawaan bilaabaynaa masaajidka in yimaadaana ciyaalka ay imaam ku hadla luuqadda ingiriiska oo si fiican uga hadlaya uu yimaado oo uu jimco walba uu sharaxo diinta dhaqanka wixii wanaaga uu faro wixii xumaana uu ka reebo oo Waa hagaag.
ula hadlo dhinaca ayaa- dhinaca dowladda hoose ee magaalada bristol wax eh, caawimo ama ka heshaan qaybta caafimaadka ayaa naga caawiya in ay ka bixiyaan sportiska markaa dad badan oo kalena waa volunteer oo waktigooda geliyaan markaa anagoo aan ka mid nahay waktigaan gelinay markaa iyagu waxay bixiyaan lac- kharashka ku baxaya meelaha sportiska ee lasoo karaysto
kaasi wuxuu ahaa khaliil aadan cabdi madaxa ururka bristol youth concern waxa uu khadka telefoonka ugu warram- ugu warramay waryahayga cabdixaafid caawil ismaaiil haye cabdixaafid iminkana dhegaystayaal waa wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha maxamed cabdi sandheere iyo maxamuud mascade ayaa inoo haya
kule inti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinteenna ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waxaan ku soo qaadanaynaa laba ciyaarood oo habeenkii xalay ahaa dhacay kuwaasoo raacsan tartanka champions leaguea waxaa ila falanqaynaya wariyaha v o eda ee gobolka minnesota maxamuud mascade maxamuud marka hore soo dhowow marka xiga adinu ku bilowno labadii ciyaarood ee dhacay aynu ku hormarno ta hore oo dhex martay kooxaha real madrid iyo manchester city Eh, sandheer aad baad umahadsan tahay Eh, kulanka dhex maray kooxaha real madrid iyo manchester city eh, waxa uu ka dhacay eh, garoonka benabeyo ee magaalada madrid lugtii hore ayay ahayd oo labadan kooxood ay ku ballameen Eh, waxaa xusid mudan eh, qaybtii hore labada kooxood inay waxba kala dhelin waayeen inkastoo ay isweerareen koox waliba ay fursado goolo lagu dhalin karay heshay Eh, qaybtii dambe sandheer oo marka lasu soo noqday ciyaaryahan esco oo qadka dhex uga ciyaara qaranka spain iyo kooxda real madrid ayaa gool qurux badan ka dhaliyey kooxda manchester city walow difaaca manchester city ay qaladka lahaayeen oo iyagu banooniga ay qaldeen islamarkaasina ay real sidaa kaga faa'iidaysatay laakiin qaybtii dambe ciyaarta eh, waxaad moodeysaa in macalin guardiola markii dambe uu shaxda wax ka bedelay kooxda bedel ku sameeyey ciyaaryahan raxiim starlin oo kooxda eh, maalmihii lasoo dhaafay dhaawac ka ah ayuu soo geliyey deetna waxaa bilaabatay in kooxdu qaab weerarkeedii wax iska bedelaan sidaasina gool ayay ku dhashatay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo ciyaaryahan jesus ayaa kubad uu garabka bidix ka soo darbeeyey ciyaaryahan debroyna shabaqa la helay Eh, sidoo kale ciyaaryahan raxiim starlin ayaa rigooro lagu galay kevin debroyna ayaa rigoorahaasi u dhaliyey gabagabadii ciyaarta ciyaaryahan sergio ramos ayaa calaamada guduudan loo taagay kadib markii waa difaacii ugu dambeeyey kooxda uu liinaydhish oo afkeeda hore ku qabtay ciyaaryahan eh, jesus taasina ay keentay in calaamada guduudan sidaasi loogu taago laba gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa kulankaa kusoo guulaysatay oo iyadu gurigeeda usoo noqonaysa waan gartay ciyaartii xigtay waxay dhex martay kooxaha yuventus oo ka dhisan dalka talyaaniga iyo kooxda eh, lyon ee ka dhisan dalka faransiiska sidee u dhacday ciyaartaasi Eh, ciyaartaasi waxay ka dhacday guriga lyon ee waddanka faransiiska Eh, kooxda kubadda cagta yuventus dabcan xidigaheedii waa u dhagadhanaayeen oo ciyaaryahan cristiano ronaldo isaga ayaa hogaaminaya kooxda laakiin eh, waxyaabaha la yaab kalaa waxay ahayd in kooxda lyon ee iska celi- iska celisay yuventus isla markaas inay awood muujisay weliba ay hal gool wax ka badan kaga badin kartay qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii soddon iyo koowaad ciyaaryahan lucas trozard ayaa gool u dhaliyey goolkaasina waxa uu noqday sandero goolkii ay ku guul heshay oo lugtii koowaad oo guriga lyon lagu ciyaaray hal gool iyo waxba ayay ku guulaysatay iyadoo lugta dambe laisugu noqon doono ee guriga yuventus waxaase ee, ciyaartaasi ay u ekayd mid ay kooxda kubadda cagta ee lyon iska lumisay fursado ay dhici karto marka guriga yuventus la tago in ay ee, ka warwari doonto amaba ay ka shallaayi doonto ee, maadaama ay wax gool ka badan habeenkii xalay ahaa dhalin kartay waan gartay ugu dambayntii eh, maxamuud goorma ayaa lugta kale ay ciyaarayaan kooxihii habeenkii xalay ha ciyaaray Eh, kooxihii habeenkii xalay ahaa ciyaaray sandherow eh, waxaa lagu beegay in ay mar kale kulmaan eh, toddoba iyo tobanka eh, bisha march iyadoo markaasi eh, kooxda kubadda cagta lyon ay booqan doonto guriga yuventus yuventusna halkaasi ay haysato fursad ay kaga aarsan karto eh, kooxda lyon oy wareega kale ugu soo gudbi karto Eh, halkaasi waxaa fursad fiican yuventus isla habeenkaasi eh, kooxaha real madrid iyo manchester city ayaa garoonka itixaad stadium ee magaalada manchester ku ciyaari doona manchester waxay kulanka martigelinaysaa real madrid iyadoo laba gool wadata oo markaa eh, kooxda kubadda cagta ee real madrid waxay ugu baahan tahay ugu yaraan laba gool iyo waxba inay keensato amaba ay ciyaartaa laba gool iyo hal ka dhigto eh, si markaasi eh, ciyaar dheeri ah loogu daro laakiin eh, haddii laga guulaysto ciyaar kasta oo laga guulaysta ama bareejo ah waxaa kusoo bixi doonta kooxda ee manchester city aad baad umaadsantahay maxamuud ee adigaa mudan intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka intaynu mar kale dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaal dhinacii fanka iyo heesaha haddii aynu eegno waa heestii guryaysama allah u naxariistee waa tubeec iyo maandeeq
waayahay heestaasi guryasamo iyo fanaaniinta maandeeq iyo allah u naxariistay maxamed salebaan tubec ayaanu kusoo gabagabaynaa idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixaafid caawil ismaaciil anigoo ah maxamed cabdiyi dhinaca soo saarista noo joogay bashiir abikar intaynu dib u kulmayno sidaas iyo subax wanaagsan
kadmayo daraada Bye.